بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولا بد وحال مرمان أه في أوله مضارع أول كيسي دحديسي min ixda zawaaidi zawaa-idi midkooda zawaa-iddaasoo al arbaci afarta ahayd wahiya zawaa-idaasin alhamzatu hamzo waaye iyo wanuunu nuun waaye nuuntii waaye iyo walyaa-u ya-di waaye iyo wataa-u ta-di waaye yajmacu waxaa jamcinaya oo kulminaya haa zawaa-idaasi qowluka qowlkaadii oo aada dhahdayna aytu aan fogaaday min ashari shar xaggiisaan ka fogaaday wayudamu waa la godayaa awaluhu awalu lmudaarici mudaarici bilowgiisii in kaana maadiihi mudaariciga maadigiisa haddii uu yahay calaa arbacati ahrufin afar xaraf korkoodii sida kadaxaraja waa rogrogmaday oo kale waay yudaxariju waa rogrog waa rogrogma waa rogrogmaya waay wa akrama waa kara waa maamusay oo waa sharfay yukrimu wuu karaameynaya oo wuu sharfayaa wa faraxa waa fafaraxay yufarixu wuu fafaraxayaa wa qatala waa dagaalamay yuqaatilu wuu dagaalamaya waay wa yuftaxu waa la fatxinayaa fii maakii dhexdiisa siwaa daalika kaas oo afarta haraf ah ka soo haray naxwu nasara wuu hiiliyey yansuru wuu hiilinayaa wandalaqa waa baxay yandaliqu wuu baxayaa wastakhraja waa soo saaray yastakhriju waa soo saaraya oo kale waaybe iyo wa amrun amar waay wayucrafu huwa amarkii waa la garanayaa bidalaalatihi tusiintiisa lagu garanayaa cala alabi dalab dushiisii tusinayo iyo wa qabuulihi aqbaladiisa lagu garanayaa almukhaatabati mukhaaatabada iyo adeeda uu aqbalayo sida naxwu qowmi istaaq oo kale waaye iyo wadribii garaac wa minhu min alamri amarka ayuu ka mid ahaaday haati imow ekeen dheh wa tacaala imow oo kale ey wa tacaala imow calaa la saaxiibsado xoogi badan dusheeda haddii la qabto walxarfu xarafkiina maakii weyn laa yasluxu aan u suubanaynin macahu macagiisii daliilu lismi isimkii daliilkiisii iyo walaa daliilu lficli iyo ficilkii daliilkiisii aan u suubanaynin al yidhaahdaa sida ka hal oo kale iyo wafii oo kale iyo walam oo kale way baabulcraabi walbinaayi ayib darsigii nooga dambeeyey waxaan soo qaadanay ficil iyo waxyaabihii ku tacalluqay gaar ahaan musanifku wuxuu soo sheegay ficil calaamooyinkiisii min xaysu huwa ficil ahaan asagoo aan la kala qaadin calaamooyinkiisa ayaa noo soo sheegay oo afar ah qaadi iyo siini iyo soofa itaa itaaniiti saakin ah afartaasoo soo sheegay kadib wuxuu sheegay ficilka aqsaamtiisii iyo nawaacda u kala qiybsamayo anwaacdiisii iyo aqsaamtiisii inay tahay saddex ayuu sheegay taqsiimkaasina calaa madhabi lbasriyiin waaye basriyiinta madhabkoodii waaye basriyiintu waxay qabaan ficilka saddex qeybood inuu u qiybsamayo in saddex qiibood aan ka badnayn waa laisku waafaqsan yahay laakiin saddex ma gaaraya ma waa ka yaryahay laisu khilaafsan yahay kuufiyiin basriyiintu waxay qabaan saddex inuu qiibsamo ficilka maadi mudaaric amar kuufiyiintan waxay qabaan laba inuu qeybsamayo bes maadi iyo mudaaric bes amaa amarku waxay leeyihiin wuxuu soo hoosgalayaa mudaariciga qeyb ka mida waaye musanifku wuxuu maray marka madhabkii basriyiinta waa saddex qiibood uu dhahay maadigii ayuu soo sheegay wixii lagu garan lahaa wixii muttafaq ah iyo wixii mukhtalafa soo sheegay kadib mudaaric ayuu soo sheegay wixii lagu garan lahaa lam ayuu sheegay tusaalena u keenay wuxuu dhahay lam yakum oo kale waayahay maadiga qaar waa laisku waafaqsan yahay inuu dhahay qaarna waa lasu khilaafsan yahay qeyb qaarka lasu khilaafsan yahay wuxuu sheegay afar ficil sida nicma iyo wabisa iyo walaysa iyo wacasa sida saxiixi badan wuxuu dhahay inay yihiin afcaal afcaal inay yihiin waxaa tusina uu soo sheegay calaamadii ficilka maadiga ah afcaal gaar ahaan ficil maadi ula jeeda ayaan ula jeednaa ficil maadi ayay ka mid yihiin waxaa tusina uu dhahay calaamaadkii ficilka maadi ayaa aqbalaysa sida taa u taaniiti saakina tusaale ma sheegnay maya sida waxaa la arkay nicma tusaaladeeda haddii la yidhahdo nicmati lmurdica oo kale nicmati lmurdicatu tii nuujinaysay ayaa nicmo lahaatay bisana wa bisati lfaatima oo kale tii goynaysay ayaa baas lahaatay faatimo magac ma aha hadda tii goynaysay ayaa laga wadaa bisati lfaatima tii goynaysay ayaa baas lahaatay waa xadiid labadaba walaysat ilmuuminatu mutabarija laysa tusaalaheedana walaysat almu'minatu muminida gabadha mu'minida ma aha mutabarijatan mid isqaawinayso jirhkeeda ajaanibta tusaysa ma ah casaana tusaale u ayaa tusaalaheeda waaa waxaa ka mid ah wacasat hindun an tuflixa hindu waxay mudan tahay mudan tahay inay liibanto kadib mudaarici uu sheegay calaamadiisii calaamooyinka gaar oo ay u sheegay sida lam yaqum tusaale u bihi lam u dhahay tusaaledan lam yaqum u dhahay meesha oo ayaan maraynay wuxuu leeyahay marka musanifku raxmatullahi calayh walaa budda ayuu dhahay waxaa lagama maarmaan ah fii awalihi awali lmudaarici mudaaricigii bilowgiisii dhexdiisii waxa aan laga maarmaynino mar walbo min ixda zawaa'idi zawaa'idi midooda la-aan ma laha dhammaantoodii maahane laakiin hal ka mid ah mudaaric awalkiisa inay gasho waa laazim laabud waay zawaa-iddaas sool arbaci afarta ahayd wa hiya zawaa-iddaasiina alhamzatu hamzadii waay iyo wannuunu nuuntii waay iyo walyaa-u ya-dii waay iyo wataa-u ta-dii waay afartaas mid ka mid ah in awalkiisii laga helo la-aan ma laha ficilka mudaaricaga haddii kale mudaaric maba noqonayo yajmacu waxaa jamcina oo kulminaya haa zawaa-idaasi qowluka qowlkaagii oo aada ku gooshay na-aytu waan fogaaday min ashari waay shar xaggiisaan ka fogaaday saddexdiiba marka qowlkan ayaa lagu kulmiyey hamsadii iyo nuuntii iyo yaadii ita'diba laisku daray dhammaantoodii waxay macno ahaan faa'iideynayaan shan iyo toban macni hamsada oo hal macno ah nuunta laba ah meegoe saddex ya-dana afar meegoe toddobo ta'dana sideed oy meegaa isku yihiin shan iyo toban macni waayahay cimridigii hal be laba beed uu kaga hadlay arrimahan yahay deg waاftataxuu mudaarica biwaaxidi min alxuruufi alarbaci الzawaa'idi hamza wa nuunu wakada ya-un wata ijmaca qowluka qowlii anaytu ya fataa saxiix jazaak allah khayr intaasi marka ayaa awalkiisii la-aan aan lahayn buu dhahay wa yudammu waa la godayaa buu dhahay awaluhu awalkiisii in kaana haddii uu yahay maadiihi mudaaricii maadigiisii waay intii uus mudaaric aan noqonin oo maado ahaa ilan asalka maadi waay ficilka waa wasala maadi inuu yahay wayudamu waa la godayaa awaluhu awalu lmudaarici mudaaricigii bilowgiisii oo xarafka ugu hore ugu horeeyo ayaa la godaa in kaana haddii uu yahay maadiihi mudaaricigii maadigiisii calaa arbacati axrufin afar xaraf korkeeda haddii uu yahayba haddii maadigiisiiba afar xaraf ku kooban yahay xarafka mudaariciga oo afartan xaraf ka mid ah kan hore oo afartan xaraf ka mid ah waa la goda waay haddii maadigiisii afar xaraf ku kooban yahay la rabo in la mudaariceeyo afartan xaraf mid ka mid a lagu mudaariceeyo hee xarafkaasi mudaariciga xarfu mudaariciga awalkiisii waa la goda waay ilaan ficilka markii la dhisaayo maadiga afar qiibood ayaa lagu dhisayaa inuu yahay thulaathi iyo inuu yahay rubaaci iyo inuu yahay khumaasi iyo inuu yahay sudaasi sudaasi kama badanayo thulaathina kama yaraanayo intaasa u dhahay afartaasi marka hal ka soo qaad markii uu yahay rubaaci ficil allaala ficilkii rubaaci ah maadigiisii haddaad rabto inaad mudaaricad ka dhigto xarfu mudaaricigiisii waad godaysaa saasa laga wadaa xarfu mudaaricigiisii waad godaysaa waay sida kada xaraja waa rogrogomay waay rogrogintaan waa taqaanan oo maleha qofku markii meel sare ka soo dhaco oo asaga rogrogomayo wallig wallig wallig wallig dhahayo maxaad u taqaanaan ah godgodoon ama rogrog rogrogitaan waayahay kadaxaraja waa hee rogrogomay yudaxriju waa rogrogomayaa waay ama waa godgodoomay ama waa godgodoomayaa ama waa antoroorsaday waa antoroorsanaya waay waayahay si kasta ha ahaatee saas way hadda marka daxraja waa ficil maadi oo rubaaci ah waay waa afar xaraf rubaaci haddaad maqasho afar xarafa ficilka ku kooban yahay laga wadaa daal iyo xa iyo ra iyo jiim soo maha waa afar xaraf ficil kastoo marka afar xaraf ku dhisan waxaad leedahay awalkiisii mudaaric markii aad geliso aada mudaaricinayso waa godaysaa sada yudaxriju yudaxriju waay ya-dii waa la goday daxraja asiga asalkii ahaa mudaaricaad ka dhigtay yudaxriju nudaxriju tudaxriju udaxriju afarta mid ka mid a kii aad rabtaba haddii adiga aad tahay midka saas noqday maxaad haysaa udaxriju haddii adigii dad kale noqotana nudaxriju haddii nin kale noqdayna yudaxriju haddii nin aad la hadlayso noqday ama naag maq noqotayna ama meesha jeedo tudaxriju waay wa akrama waa sharfay yukrimu wuu sharafayaa waay wa akrama waa sharfay yukrimu wuu sharfayaa akrama waa afar xaraf ficilka ku kooban yahay mudaaric haddaad doonto hamsada markii horeba waxay ahayd masiid waa la jarayaa oo yukrimu la leedahay yukrimu waa la godaya yaadi ujeeda yukrimu nukrimu ukrimu tukrimu wa faraxa waa fafaraxay laba jeeraa lagu celinaa markii la fasiraayo shidka xaraf kale u dhigmaa wa faraxa waa fafara waa faraxay maaha e waa fafaraxay waay farax badan waay yufarixu wuu faraxayaa nusakta qaar waxaa ku sugan wafaraja yufariju waay wafaraja waa feedfeeday waay hal mar maaha waa feeday hadan waa feeday hadan waa feeday waa wadaa le feedfeeditaan waay wafaraja waa feedfeeday yufariju wuu feedfeedayaa hal mar maaha waa feeday hal mar maaha waa loo celcelinaa shidka tusina ad marka faraja maxaa waaye akrama maxaa waay horta thulaatiya soo maha farajana waa thulaathi waa idan saas waay rubaaci waay akrama rubaaci waay farajana waa rubaaci shidka iyo xaraf udhigmo kale oo saas iska ilaaliya waqaatala waa dagaalamay yuqaatilu wuu dagaalamaya qaatala hee eedin waa rubaaci qaafka iyo alifta iyo ta'da ilaamka waay waawa waa iska cadaf yuqaatilu wuu dagaalamayaa waa godaysaa nuqaatilu tuqaatilu yuqaatilu intaba waayahay uqaatilu idan intaasna tusaaluhu ka dhigaye ficilka haddii mudaaric aad rabto inaad ka dhigto asalkiisiinin rubaaci ahaa maadigiisii awalkiisa godaysa waa qaacido waa hee waa qaacido waay wayuftaxu waa la fatxinaya waa la kordhigayaa fii maa kii dhexdiisii oo siwaa ka daalika kaas lasoo sheegay kasoo haray rubaaciga kii kasoo haray haddii aad rabto inaad mudaaric aad ka dhigto awalkiisii maxaad ku samaynaysaa waad fatxinaysaa wuu ku dhahay tusaale naxw nasara wuu ihi wuu u hiiliyey ama waa hiiliyey qofkii yansuru waa hiilinayaa waay nasara waa u hiiliyey yansuru wuu u hiilinayaa nasara hadda meega fi- meega xaraf waay saddex waay rubaaci ma aha idan waa thulaatsi mudaaricigiisii xarafta lagu mudaa- xarafka lagu mudaaricaynayo waa la fatxina markaasi yansuru waa tana nasara yansuru wandalaqa wuu baxay yanطaliqu wuu baxayaa kanna waa khumaas imise xaraf ku kooban yahay shan ee hamsada ee alifta kow nuunta laba da'da saddex laamka afar qaafka shan waay waa khumaas idan waawga iska cadaf wandalaqa waa baxay qofkii yandaliqu wuu baxayaa yandaliqu nandaliqu andaliqu tandaliqu waa saas wastakraja waa lasoo bax waa la soo baxay waxba meel kaga jiray asagaa la soo baxay wixii wastakraja waa la soo baxay mise waa la soo baxay yastakriju waa la soo baxayaa asagaa la soo baxaya haddana yastakriju waa mudaariciga le waay istakraja had meega xaraf waay waa sudasi lix waay aliftii iyo siinkii iyo taadii iyo khaadii iyo raadii iyo jiimkii waay istakraja waa la soo baxay maadi waay yastakriju yada waa fatxinay nastakriju tastakriju astakriju saas waay waayahay warkaana cimridii wuxuu ku sheegay helbet aindak muxuu ah waidu kaanat fi rubaaciyin tudam wafatuha fi ma siwaahu multazam jazaak allah khayr waa saas waa in la socdo waay isku dabaqo wax yar qaraf sii meesha marka wax yar bayaanu hadihi eh, bayaanu xarakati lmudaarici bayaanu xarakati lmudaarici bayaanu xarakati lmudaarici laysa min baxthi الnaxwiyiin laysa min baxthi الnaxwiyiina laysa min baxthi ba iyo xa iyo tha korka saddexale laysa min baxthi annaxwiyiina wainamaa huwa min fani sarfi wainamaa huwa min fani asarfi وإنما ذكر المؤلف استطرادا وإنما ذكر المؤلف استطرادا وإنما ذكر المؤلف استطرادا لتتميم تعريف المضارع لتتميم تعريف المضارع لتتميم تعريف المضارع waxaan dhahnay masaladaani ficilka awalkiisii xarakada la saaraayo ma aha masalo naxwi ah maxaa yeelay naxwadu waxay ka hadashaa kelimada aakhirkeed meeshaan waxaa laga hadlaa kelimadii awalkeeda laga hadlaa kelimada awelkeeda laga hadlana ma- naxwo booskeedii ma aha waxaan dhahnay marka bayaanu xarakatin mudaarici ficilka mudaariciga ah xarakadiisii caddaynta la caddaynayo laysa huwa bayaankaasi min baxdi naxwiyiina naxwooladii baxdigoodii iyo baaritaankoodii ma aha hee wainamaa huwa baxdigaasi min fanni sarfi sarfi hee fannigiisii waaye sarfiga ayaa kelimada awalkeeda iyo awsadkeeda laga hadlaa sarfiga iska leh waayo musaniif misha muxuu u sheegay wainamaa dakara almualifu mualifka waa sheegay meeshaan ugu sheeg- u sheegay istidraadan munaasabad darteed litatmiimi tacriifi lmudaarici mudaaricigii tacriifkiisii si loo dhamaystiro ama dhamaystirkeeda daraaddeed mudaariciga awelkiisii aakhirkiisiiba si loo barto darteeda munaasab ahaan saasaa u sheegay maahane min baxdi naxwiinka mid ma aha macnaha saas waa waa amron amar waa midkiisa afaraad saddexaad af ficilku wuxuu u qiybsamayaa u dhahay musanifka saddex qiibood maadigii waa soo sheegay mudaarici waa soo sheegay waxa u dhimanaa amarkii waay waa kan asigan iyo waa amrun amar waaye maadi inay ku adafan tahay wa yucrafu waxaa lagu garanayaa huwa amarkii bidalaalatihi dalaalati lamri amarka tusintiisii calaa alabi dalab dushiisi tusinayo dalab waxa qofka laga dalbaayo dushiis tusinta tusinaayo ayaa lagu garnaa dalaala iyo dilaala iyo dulaala daalka waa ku banaan tahay bitahliithi daala layihahdaa dilaala bikasri daal dulaala bidami daal dalaala bifati daal saddexdaba waa waayahay wayucrafu huwa amarkii waa waxaa lagu garanayaa bidalaalatihi tusintiisa lagu garanaya calaa dalabi dalab dushiisi tusinayo iyo wa qabuulihi qabuuli amri amarkii aqbaladiisa lagu garanayaa yaa almukhaadabati mukhaadabadii tii lala hadlaayay waay. tii way lala hadlaayay mukhaadaba waa gabar tii lala hadlaayay ya-deed aqbalada aqbalaayo ayaa lagu garanayaa amarka wuxuu leeyahay laba calaamo labadaasi calaamo midna waa macnawi midna waa lafdi laba calaamo ayuu leeyahay labadaasi calaamo mid waa laf eh, macnawi midna waa lafdi mid macnawiga midda koowaad waaye tusiintiis oo tusinayo dalab waa macnawi mid lafdiga ma aha midda kale labaadna waa mid lafdi ah waay ayadana waa aqbalid aqbalaayo yaa lmukhaataba waay hadi yaa lmukhaataba lafdi waa loo jeeda mahano waa la arkayaa labadaasi calaamuu leeyahay midna waa macnawi midna waa lafdi tusaaluu keenay musanifku wuxuu leeyahay naxwu qumi istaag marka labadaas calaamuu leeyahay had labada calaamana mar walbo inay isa socdaan mar walba inuu aqbali karo karo ficilkaasi ee tusiyo dheh dalab inuu tusiyo isla markaasi haddana inuu aqbali karo yaalmanasati yaalmukhaadabati haddii dalabku tusiyo oo aqbal waayo yaalmukhaadabati aqbal waayo ficil amar maaha hee waa ismu ficli amrina la yihahda markaas ficil amar maaha ma dhici kartaba ficilka haddii amar yahay ee labadaas in la helo waayo oo ah dalab inuu tusiyo isla markaasina yaalmukhaadabati aqbal waayo ficilkii ma- kelimadii maanta hee dalab way tusisay dalab haddii tusisay laakiin waxay tusin waysay oo aqbal waysay yaalmukhaadaba maxaan leenahay kelimadaasi Is- ismu ficil amar ma aha hee waa ismu ficli amrin waayo waayahay yaamukhadabati waa aqbalay ama kelimadii yaamukhadabati way aqbashayba laakiin waxaa laga waayay dalab amar maaha markaasi muxuu noqonaa mudaaric ayuu noqonaa mudaaric ayuu noqonaya markaasi haddii dalabkii laga waayo yaamukhadabati laga helo wuxuu noqonayaa mudaaric haddii dalabkii laga helo yaamukhadabati aqbal waayin wuxuu noqonayaa ismu ficil amr ma fahanteen intaas wey tusaaluhu keenay marka way u dhahay naxwu quumii istaag gabar yahay quumii istaag waay gabar yahay iyo wadribi garac gabar yahay oo kale waay quumii hadda dalabna wuu yahay yaalmukhadabana way way- way la socotaa qum haddii la yidhaahdo dalab waa laga helay haddii la markii la rabo in gabar loo bedelo lala hadlo la amraayo ya-dii waa la gelinaya marka quumii aada leedahay idrib waa nin naag hadday tahana idribi aada leedahay idribi ayaad leedahay wa minhu min alamri amarkii ayuu ka mid ahaaday haati ken ii dhibniyo wa tacaala imow calal asaxi sida xooga badan amarkii asagana la ficil amarka laba qeybood ayuu uqeybsamayaa muttafaqun calayhi iyo mukhtalafun fiihi muttafaqun calayhi iyo mukhtalafun fiihi qeyb oo muttafaqun calayhi ah laisku waafaqsan yahay ficil amarnimadoodii wax khilaafa aan ku jirin aan ku jirin sida labadii tusaale oo kale qum edorib wixii la midka ah iyo mukhtalafun fiihi mid dhexdiisii laisku khilaafsan yahay mid dhexdiisii laisku khilaafsan yahay kan lasu khilaafsan yahay waxaa ka mid ah marka labadaani musanifka meeshaani ku sheegay sida haati iyo tacaala tacaala labadaas waay haati iyo tacaala labadaasi waa lasu khilaafsan yahay culamada qaar waxay leeyihiin ma aha ficil amar qaarna waxay leeyihiin waa ficil amar waay inuu khilaaf ku jiro waxaan ka fahmaynaa calal asaxi wax yar ku taaleeji ayadana haati wa tacaala ayaa la dhahay maanu wa muqaabilu lasaxi dheh wa muqaabilu lasaxi qowlu jamaacati min annuxaati wa muqaabilu alasaxi qwl جamاcaة min النuxaati وmuqabil الأصxi qowl جamاcaة min النuxaati وmuqabil الأصxi qowl جamاcaة min النuxaati ina hati وتaعaalى isma ficlayni ina hati وتaعaalى isma ficlayn ina hati وتaعaalى اسما فعلين الأول منهما اسم للناول الأول منهما اسم للناول لناول لام يو نون يو ألف لغو تاغي واو لام كلا لناول والثاني اسم لأقبل والثاني اسم لأقبل wthani ismun liaqbil waxaan dhahnay wa muqaabilu lasaxi asax midka kasoo horjeedo asax haddii la yidhaahdo hee mid baa kasoo horjeeda soo maa kii laga saxiixin badnaa wa muqaabilu lasaxi asax muqaabilkiisu waxaa waaye qowlu jamaacatin jamaaca qowlkoodii way min annuxaati ka mid ah ay ku qooleen ina haati iyo wa tacaala labadaasi ismaa ficlayni laba ficil laba ismu ficil waay ficil maahane waa laba ismu ficil amar waay ficil amar labadiisi ismu ficil waay alawalu midka koowaad oo minhumaa labadaasi ka mid a ismun waa magac linaawil ii dhiib u sugnaaday linaawil waay dhiib waay ama ii dhiib linaawil dhiib waay wathani midkii labaad ismun ism oo liaqbil soo qaabil u sugnaaday haati macneed maa waay dhiib waay soo maa can waay dhiib ii dhiib waay wthani midka labaad ismu liaqbil way soo qaabil magac u sugnaaday way tacaal maha way imaw soo qaabil waay idan marka laba ism noocaasi hee ayaa ay u sugnaadeen waaye ay dhaheen nuxaadda qaarkoodii madhabljumhuurna waa sida meesha musanifka shay ku qoran waayeen labadan inay yihiin ficlu amrin labadaba maxaa yeelay waxay aqbalayaan calaamatu ficli اlamri labadiiba dalabna way aqbalayaan yaab lmuanaatina ee yaab lmukhaabatina aqbalayaan sidaa daraaddeeda labadaba laba ficil waay oo amar ficilkii afashiisii ka mid a wa minu min alamri amarkii uu ka mid ahaaday haati keen iyo wa tacaala imow waay calal asaxi sida xooga badan ثالثا والحرف ده والحرف حرف كين ما كي وايه لا يصلح أوسن أصوبنين معه معجيسي دليل الاسم اسم كي دليل كيسي ولا دليل الفعل فعل كي دليل كيسي واي. دليل الاسم وحلقه وضع إيه اسم كي علامة دي سلقه وضع دليل الفعل وحلقه وضع فعل كي علامة دي سي أن أصوبنين وأن قلي كرين لقه وضع kaasa la yidhahdaa waay xarafka markii la joogo isagana waxaa laga hadlaa shan arrimood shantaasi laba ka mid a musanifka ayaa sheegay saddexnoo dhimin waa soo marnay waa dul maraynaa xaraf markii la joogo waxaa laga hadlaa shan arrimood kow maxaa la yidhaahdaa xaraf luqatan waistilaaxan labo ishtiqaaqiisii xaggee ahaa oo xaggee laga keenay saddex xukunkiisii maxaa waaye ama qasaamtiisii maxaa waaye afar xukunkiisii maxaa waaye shan calaamooyinkiisii maxaa waaye kuwaan dhaanay luqatan waistilaaxan xaraf maxaa la yihahdaa xaraf luqatan maxaa la yihahdaa hay aarafu bifati ra aarafu daraf waay darafaa la yihahda luq ahaan gees waay dhinac darafaa la yihahdaa waistilaaxana kalimatun dallat calaa macnan fii gayrihaa waa kalimatun kelimo waaye xaraf kelimadaasoo dallad tusiisay calaa macnan macno dushiisay tusiisay fii hayrihaa laakiin keyrkeeda ku tusisay fii nafsihaa maahane fii hayrihaa keyrkeeday u baahan tahay keyrkeeda macno ku faa'iidaystay ee ku tusiisay aa la yidhaahdaa waayahay ism iyo xara ficil labadoodii naftoodii ay tusinayeen macnaha soo maa laakiin ayaa xarafka wuxuu ku tusinayaa keyrkiisii markii keyrkiisii lagu daro ee macno mufiida ka soo baxaya ishtiqaaqiisiina maxaan dhaanay xaggee laga keenay min atadarufi wahuwa ataxaruf waishtiqaaquhu meesha laga keenay xarafku haa waay min atadarufi dhinac waay wahuwa taxarufu waay taxaruf geesi dhinac waay wa min annaasi man yacbud llaha calaa xarfin buu dhahay allah subxaana wa tacaala dhinac meeshaasaa laga soo qaatay leeyihin min atadarufi ayaa laga keenay tadarufu gees waay wuxuu dhacayaa kalaamka ama kelimada awalkeeda mar walba waaya aqsaamtiisiina musanifkan sheegay waxaan ka hormaraynaa xukunkiisii aqsaamta musanifkan sheegay dib u dhigaynaa xukunkiisii xaraf maxaa waaye albinaa asaga wax khilaafsan binaagaasi laguma barko weligiisiibo ibn malik muxuu dhahay وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن إذا xukunkiisii waa bina xaala xaaladooyinka ka mid a laga soo reebay ma jirto weligiis allihiisii wax laga soo reebay malaha kulligiisii mabni waa isaga wamaa jaa-aku ma jirto waayahay qasaamtiisiina saddex waay xaraf wuxuu qeybsamayaa saddex مختص بالأسماء كفي ومختص بالأفعال كلم ومشترك بينهما كهل انت مصنف الشيخ دونوات قيب او اسم غار كو اسد في او كله في اسم ما هنه ميل كلمه قشو في وحرف مر فعل نقطن ويجرت في fii mar hee ficil noqoto ayaa jirta haddii lagala ha- loola jeedo ama lagula khitaabayo misla amraayo hal naag fi alwacda gabar yahay ballankee oofi way fi laakiin waa la shido markaasi fi waayahay marna waxay noqotaa af afka dhexdiisi xataa tajcalu maa fi fi imra'atika waayahay fi imra'atika fi imra'atika fi imra'atika maa la wadaa naagtaadii afkeeda wixii aada yeelaysaba ha ahaatee nafaqo ah ajaraadka leedahay waay sacd ibnu nuqaas qisii hadiidkiisi waayahay hada laakiin meeshaan xarafa loola jeedaa marka waa mukhtasun bil asmaa way fi meel kale ma gasho qaybna waa mus- mukhtasun bil afcaali sida ka lam oo kale lam meel kale ma gasho iyadana wa mushtarakun baynahumaa iyo wax labadaba u dhaxeeya oo midna xaraf eh, ficil galaya marna isim galaya waay sida ka hal oo kale ilaa baabul ishtiqaali marka la gaaro ayaa lasu khilaafsan yahaye oo arki doona wax laga soo reebaayo hal meeshaasi doodeeda waa nooga imaan doonta insha allah maxaa soo haray qaybta shanaad maxay ahayday calaamaadkiisii waa calaamaadkiisii harafka waxaa waaye waa hal calaamo waaye bes wuxuu leeyahay hal calaamo halkaas calaamana waxaa la yidhahdaa cadamiyatun calaamadiisii waa cadamiya hal calaamuu leeyahay calaamadaasina waa cadamiya haddii laakiin cadamiya calaamad kuwa kale calaamooyinkood maxay ahaayeen isim calaamadiis waa wujuudiya ficil calaamadiisina waa wujuudiya laakiin xaraf calaamadiis waa cadamiya waay ishkaalaa imaanaya ee calaamadiisii cadami see ku noqotay asagana wujuudi ku noqday cadamiga waxaa la og yahay ee wax aan jirin inuu yahay jawaabteedii hadda ka hore soo maray soomaan haya deg cadamiga waxaa loo kala qaadayaa laba qiibood cadami mutlaq ah iyo cadami muqayad ah waayahay haye haddii cadami mutlaq noqdo xaraf calaamo ma noqonayo maxaa yeelay wax jiriba ma ahabo haddii laakiin cadamigii mu- mu- muqayad noqdo hee calaamo ayuu u noqonaya xarafkii maxaa yeelay cadamigaasi waa cadami muqayad ah muxuu ku xihan yahay isim calaamooyinkiisi in laga waayo xarafkan iyo ficil calaamooyinkiisi in laga waayo idan waayataankiisa iyo cadamigiisa wuxuu ku xihan yahay calaamaadkii isimkii ayaa aan aqbalaynin calaamaadkii ficilkii aan aqbalaynin labadaas calaamo haddii lagu waayo waayitaankaasi labadaas calaamo laga waayay ayaa calaamo u ah labadaasuu ku xihan yahay markaas saxiix wa. wuxuu leeyahay marka mursanafu fiiri walxarfu xarafkii maakii waye laa yasluxu huwa ee laa yasluxu aanu suu banaynin macahu maaga macigiisii daliilulismi isimkii daliilkiisii aanu suu banaynin aan galaynin waay walaa daliilulficli ficilkii daliilkiisiina aan- aan suu banaynin aan galaynin waay waxaa nadiir waa kan oo kale jim iyo xa iyo kha ibnu malik sida ku tusaalaynayo ayaa nadiir waa u dhigma jim wuxuu leeyahay calaamo lagu garanayo hagay taallaa hoostiisa dhibac saaran khan waxay leedahay calaamo lagu garanayo hagay taallaa korkiisa loo taala hal dhibic lagu garanayo labadoodii xa ayaa udhexaysa maxaa saaran waxbo in xarafta isaa lagu ogaaday wax la-aanta waay calaamo ma saarna hoosna kama saarna korna kama saarna idanna calaamo la-aantaas waxay u tahay xa inay tahay calaamo ugu tahay waay saas waay isimka calaamuu leeyahay ficilkan calaamuu leeyahay xarafkana calaamo la-aan waaye sidaas calaamo la-aantaas lagu garana waaye tusaaloo bixiy wuxuu dhahay ka hal hal oo kale waaye mushtarak miya mukhtas waaye mushtarakun bayna alficli walismi waaye iyo wa fi fi waaye oo kale waaye fi mukhtas miya mukhtaras waaye yaa mukhtas ku tahay bilisma bilasmaa'i iyo wa lam lam oo kale waaye ayadana mukhtasun bilafcaali baab alcraabi walbinaa'i wallahu subxaanahu watacaala aclam wabilahi towfiiq